وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati huud qasaskii ambiyada ayaan ku dhex jirnay waxaan ka soo hadalnay qisadii nebiyullaahi nuux maca qowmihi sidoo kale waxaan ka soo hadalnay qisadii nebiyullaahi huud iyo qoomkiisii qowmucaad ahaa waxaan ku dhex jirnay qisadii nebiyullaahi saalix iyo qoomkiisii hamuud ayaan ku dhex jirnay waxaan soo aragnay sidii ambiyadii horeba iyo rusushii hore tawxiidka ay u fareen ummadooda inuu nebiyullaahi saalixna u amray cibaadatullaahi waxdahu alla keliya in la caabudo inuu amray allah inuu khaliif ka dhigay oo dhulkaa uu dejiyey na wuu xusuusiyey istikfaar iyo towbana wuu amray arrimahaas wanaagga ah markuu u sheegay waxay uga jawaabeen yacni maaragtay jawaab ayay maaragtay yidhaahdeen intaada nebinimadaan la imanin saalixow agteenna waxaad ahayd qof rajo lahoo aan rajaynayno oo sayid oo mutaaca ayaad ahayd laakiin hadda ma tihid mar haddaad ilaah keliya hala caabudo leedahay maahid bay yidhahdeen agtayada ma tihid markaasay ku inkireen alla keliya hala caabudo oo yidhaahdeen ma waxaad naga reebi aabbayaasheen waxay caabudi jireen inaan caabudno miyaad noo diidaysaa markaasay diinka oo wato iyo tawxiidkiisa shaki inay ka qabaan ayay sheegteen weeyaan ka bacdi nebiyullaahi saalix isagana waa u jawaabay yacni haddii aan nebinimo iyo raxmad ilaahay dusheeda mid ku sugan aan ahay ma arkaysaa yacni bal ka warrama hadal sidaasuu u jeediyey ka bacdina waxay ka dalbeen ma arkaysaa yacni waxyaalaha ay dalbayaanoo shirkigaa ayuu ku radiyey haddaan ilaahay ku caasiyo cid alle iiga gargaaraysaa inaynan jirin raacitaankiinana khasaaro mooye wax kale ii kordhin maayo arrimahaasaan kusoo dhex jirnay marka mucjizo ay dalbadeen ayuu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala mucjizadaas waxa weeye hal oo maaragtay geela ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala siiyey nebiyullaahi saalix mucjizo oo uga dhigay nebinimadiisa caddaynaya hashaas horay baan fii suurati alacraaf aan kaga soo hadalnay waa uun allah inay naaqa tahay oo hal ay tahay buu noo sheegay meeshaasay ka timid iyo waxaasay dhashay iyo waa iska israa'iiliyaad waay horaa uga soo hadalnay hashaas inay mucjizo tahay oo aysan la mid ahayn halaha caadiga ah oo kale aynan ahayn maalin inay ayada biyaheeda leedahay ceelka iyaday cabayso ayaguna inay maalin leeyihiin marka inayna ku xadgudbin inayna dhib u geysanin yacni inaysan maaragtay gowricin arrimahaasoo idil ayuu maaragtay ka reebay nebiyullaahi saalix mucjizadaa markii la siiyey hadalladaasuu ku yidhi dhib ha u geysanina buu ku yidhi weliba wuu xusuusiye wuxuu yidhi haddii aad dhib geysataan cadaab deg dega oo dhow baa idin qabanaya arrintaas ayuu u sheegay wayaa qawmi haadihi naaqat llaahi lakum aaya wayaa qawmi nabiyullaahi saalixa hadalka wato wayaa qawmi dadkaygow haadihi middan oo allah uu idin siiyey naaqatullaahi alla hashiisii weeye oo lakum idinka idiin sugnaatay aayatan xaalata kownihaa aaya iyadoo mid mucjizo ah aayad ah calaamad tusinayso nebinimada nebiyullaahi saalix iyadoo ah ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala hashaas yacni idin siiyey weeye idinkoo idiin keenay kolka fadaruuhaa hashii ka taga ta'kul ha daaqdee fii ardi illaahi alla dhulkiisa ha daaqdee faraha ka qaada iska daaya yacni wax idinka ay idinka rabtahay lama arko marka waxba ha ku darsanina weeyaan walaa tamasuuhaa hashii ha ku taabanina bisuu'in xumi ha ku taabanina bimacnaa ha gowracina weeyaan oo kolka haddii aad gowracdaan oo dhibaato u geysataan faya'khudakum ow idin qabto cadaabun cadaab ow idin qabto cadaabka oo qariibun mid dhow ahoo wakhtiga aad gowracdeenba horay idinka qabanayo cadaabkaas oo mid dhow ahoo wakti yacni maarata gowricidda iyo dhibaatada markaaad u geysataan horay idinka qabanayo oo markaasi idinku dhaco arrintaas mucjizada ah hashaasuu rabbi siiyey nabiyullaahi saalex hashaas marka allah wuxuu leeyahay waa naaqatullah naaqatullaahi allah baa loo idaafeeyey hashi ilaahay baa la yidhi halaha kale oo dhanba ilaahay waa leeyahay oo wax walba asagay addoommo u yihiin oo abuuray laakiin idaafadan oo allah ou lafduljalaalah u idaafeeyey culammadu waxay yidhahdaan waa idaafatu tashriifin karaamayn iyo sharifid hashaan la sharifayo darteed ayaa sidaa loo leeyahay marka wayaa qawmi dadkaygo yani wuxuu farta ku fiiqayaa hashi mucjizada ahaydee la siiyey haadihi naaqat llahi lakum aaya waa hashi ilaahay ou idinka idin siiyey nabiyullaahi saalixna uu ku xoojiyey mucjizo ahaan iyadoo ah aayad ay tahay yacni aayatan waxaa loo jeedaa ay mucjizatan daahiratan daalatan calaa sidqi nubuwati saalixin calayhi salaatu wassalaam iyadoo ah mucjizo muuqato tusinayso nebi nebinimada nebiyullaahi saalix iyo risaaladiisa inay xaq tahay tusinayso ayuu ilaahay idin siiye weeyaan kolka fadaruuha ka taga ta'kul fii ardi illaahi allah dhulkiisa ha daaqdee maxaa yeelay yacni wax mu'ana ah ay idinka rabto nafaqa idinka rabtaay ma jirto weeyaan inaad idinka ilaalisaan idinka dooni mayso inaad waraabisaan oo biyo la raadisaan idinka dooni mayso inaad daaqi la aadaan sidaasoo kale idinka dooni mayso yacni faraha ka qaada waa hal ilaahay leeyahay wey oo mucjizaa weeyaan walaa tamasuuhaa bisuu'in walaa tamasuuha hashi ha ku taabanina ha ku qabanina bisuu'in xumi hadda yani suu'a waxaa loo jeedaa bimacna alcaqri baa loo jeedaa wadabxi ba yani mid kuwa boqno gooyo ama dilo oo gowracaahi ha noqonina weeyaan dhib ha u geysanina marka haddii dhib ha u geysataan faya'khudakum ou idin qabto cadaabun cadaab cadaabku qariibun dhow ou idin qabto marka faya'khudakum waxa weeye waa jawaabu nahyiga oo laa tamasuuha bisuu'in la yidhi hataa xumi ha ku taabanina kolkaa faya'khudakum jawaabteedii buu noqonayaa wey nahyigaas jawaabtiisii weeye haddaad taabataan faya'khudakum cadaabun qariib cadaab dhow baa idin qabanayo qariibun min caqriha baa la yidhahdaa gowriciddeeda markaad gowracdaan cadaab u dhow isla markiiba idin qabanayo wa ficlan inuu yahay cadaabkaasi mid dhow uu yahay allah qur-aankau noogu sheegay isla aayadda ka dambaysaan ku arki doonaayo markay gowraceenba waxaa la leeyahay tamatacuu fii daarikum alaaata ayaam saddex maalmood ayayba hasha ka dambeeyeen hasha markay gowraceen saddex maalmood basayba ka dambaynayaan ayagana waa la halaagay weeyaan marka cadaab qariiba baa idin taabanayo weeyaan oo idinku dhacayo idin asiibayo weeyaan faya'khudakum kalka ou idin qabto cadaabun cadaabkoo qariibun dhow oo maaragtay wakhtigaad gowracdaanbu u dhow oo idin qabto facaqaruuhaa faqaala tamatacuu fii daarikum alaaata ayaam amarkii nabiyullaahi saalex uu siiyey nahyigii waxa uu ka reebay ma aynan maaragtay ka harin wixii nahyigii uma aynan hoggaansamin bal way khilaafeen facaqaruuhaa hashii ayay gowraceen bimacnaa faqataluuha wacaqaruuha waa gowraceen ama maaragtay waa boqno gooyeen intaba haddaad tidhahdo waa dileen un weeyaan amarkii nabiy llaahi saalixna ma aynan qaadanin fa qaala markaasu wuxuu yidhi nabiy llaahi saalix allah ba u waxyooday inay bacda alaaata ayaam la halaagi doono markii loo sheegay ayuu ayaga gaarsiinaya fa qaala markaasu wuxuu yidhi nabiy llaahi saalix dadkiisii oo maaragtay qowmu hamuud ahaa buu la hadlo yidhi tamatacuu fii daarikum tamatacuu raaxaysta fii daarikum yacni beledkiinna ama guryihiinna aada joogtaan dhexdeeda ku raaxaysta halaaata ayaamin maalmo saddexa dhexdood ku raaxaysta weeyaan yacni saddexdaa maalmood ku dhex noolaada bacda halaaati ayaam halaagaa idiin imaanayo waa laydin baabi'inay weeyaan saddex maalmood kadibna waa laydin halaagaya daalika daalika tamatucaas oo saddexda maalmood aad ku noolaataan guryihiinna ku raaxaysataan wacdun ballan weeye ballankaasoo hayru makduubin ay hayru kidbin mid beena aan ahayn yacni mid beena aan ahayn weeyaan been aan ahayn oo run ah weeyaan hayru makduubin yacni amase hayru makduubin ay fiihi dhexdiisa mid lagu been sheego uusan ahayn been aan dhexdiisa lagu sheegin waa ballan allah sida u qaaday u fulayo weeyaan dalika wacdun hayru makduub saasaa loo jeedaa marka saddexdaas maalmood ayaa cadaabkoodii loo qabtay bacda alaaata ayaamna ilaahay waa halaagay sidaan arki doonno weeyaan marka ballantaa saddexda maalmood beledkiina ku raaxaysta la yidhi waa ballan aan maaragta lagu been sheegin dhexdiisa weeyaan maxaa yeele ilaahay ballanka u qaado in allaha laa yukhlifu lmiicaad ballanka rabbi kama baxo weeyaan facaqaruuhaa hashii bay gowraceen oo way dileen fa qaala markaasuu nabiy llaahi saalix wuxuu yidhi tamatacuu raaxaysta fii daarikum guryihiinna dhexdooda ku raaxaysta daartiinnii oo meeshaad deganaydeena dhexdeedii ku raaxaysta alaaata ayaamin saddex maalmood yacni guryihiinna dhexdooda ku raaxaysta weeyaan marka yacni saddexdaa maalmood noloshiina saddexdaas maalmood baa u dambaysa weeyaan dalika wacdun hayru makduubin daalikada ishaarada waxaan u celinaynaa waa atamatucu bialaaati ayaam saddexda maalmood ay noolaanayaan oo noloshooda guryahooda ku dhexdeeda ku raaxaysanayaan ayaa ishaarada loo celinayaa weeyaan dalika raaxaysigiina oo saddexda maalmood inaad noolaataan la idiin qabtay wacdun ballan wey oo hayru makduubin marka hayru makduubin in masdar laga dhigoo la yidhaahdo hayru kidbin in la yidhaahdo culummadu way way mufasiriintu way sheegaan waa midaan been ahayn hayru kidbin hayru makduubin ay hayru kidbin waa midaan been ahaynoo sidou rabbi u ballan qaaday buu u fulayaa amase in la yidhaahdo xarfki jaarki jaar majruurkii baa ka go-ano hayru makduubin fiihi la yidhaahdo marka labadoodii baa laiska xadfay itibaac baa laiskaga xadfay leeyihiin marka dalika wacdun ballan weeye hayru makduubin ay hayru makduubin fiihi aan dhexdiisa lagu been sheegin weeyaan oo sidii uu rabbi u ballanqaado u fulayo falama jaءa amruna najaynaa صaalixا wاladiina aamanuu macahu biraxmati mina falama jaءa amruna cadaabkeennii markuu yimid oo ah qaylada lagu qayliyo lagu halaagayo weeyaan amarka marka cadaabkaasaa loo jeedaa najaynaa waan badbaadinay saalixan nabiyullaahi saalix baan badbaadinay waaladiina dadkii waan badbaadinay aamanuu macahu nabiyullaahi saalix la jirankiisa rumeeyo mu'miniinta ahaa atbaacdiisii allah rumaysay asagana rumaysay ayaanu badbaadinay biraxmatin bisababi raxmatin naxariis oo mina kaa'inatin mina xaggeenna ka ahaatay raxmad oo naxariis xaggeenna ka ahaatay sababteed baanu ku badbaadinay oo ilaahay wuxuu ugu naxariistay iimaanka uu siiyey iyo mu'miniin oo ka dhigay buu rabbi ugu naxariistay weeyaan marka maalintaa yacni waan badbaadinay nabiyullaahi saalex iyo dadkii raacay ee mu'miniinta ahaa cadaabkii baan ka badbaadinay weeyaan wa min khizyi yowmiidin maalintaas oo maalinka la halaagayey ah hooggiisii iyo dulligiisii ayaanu ka badbaadinay wey maalintaa khizigeedii iyo halaagaas la halaagay ila halaagu waa khizyi wey waa dulli wey waa ihaano wey ilaahay waa ka badbaadiyey subxaanahu wa tacaala weeyaan maxaa yeelay ina rabbaka rabbigaagu huwa isaga alqawiyu allihii awood le ah alcasiizu oo maaragtay khaalib ahoo cid ka adkaan kartahay aynan jirin amarkiisa wax ka baxsan karaana uusan jirin weeyaan marka maalintii saddexdii maalmood ay dhammaato wacdigii iyo ballantii la gaaray cadaabkii ilaahay baa u yimid cadaabkaas oo ilaahay amarka uu ku sheegayna waa aayadda dambe miduu rabbi noogu sheegayo wa akhada aladiina dalamuu asayxatu faasbaxuu fii diyaarihim jaatimiin fii diyaarihim jaatimiin saasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala sayxadii wey waa qayladii ou malaga ku qayliyey qayladaasay u adkaysan waayo inuu rabbi ku halaagay subxaanau wa tacaala weeyaan falamaa jaaa amrunaa amarkeennii oo cadaabkii ah markuu yimid najaynaa saalixan nabiyullaahi saalix baan badbaadinay oo cadaabkii ka badbaadinay weeye waaladiina aamanuu dadki mu'miniintiina waan badbaadinay macahu nabiyullaahi maarata saalix la jirtay ayagana waan badbaadinay biraxmatin naxariis oo minnaa xaggeenna ka ahaatay ayaanu ku badbaadinay weeyaan raxmad weyn oo xaggeenna ka ahaatay baan ku badbaadinay raxmadda waa ilaahay ilhaaminta uu ku ilhaamiyey inay mu'miniin noqdaan inay atbaacdii nabiyullaahi saalix noqdaan ayuu rabbi naxariista uu siiyey weeyaan sababteedaan ku badbaadinay wa min khizyi yowmiidin maalintaas hooggeedana waanu ka badbaadinay lianna alkhizyu waxaa la yidhaahdaa wa addullu waalmahaana dulliga iyo ihaanada ayaa loo jeeday fadiixada la yidhaahdaa weeyaan marka dadkii shalay isla weynaa oo xaqa diidanaa waxa weeye maanta waa la halaagay ayagoo meydkoodii baktigoodiiba halkaa daadsan weeyaan waa ihaano weeyaan ihaanadaas nabiyullaahi saalix iyo dadkii raacay rabbi wuu ka badbaadiyey subxaanahu wa tacaala ina rabbaka rabbigaagu nabiyullaahi moxamedow huwa isaga alqawiyu allihii awood le ah alcasiizu amarkiisana uu qaalib yahay ah marka wa min quwatihi wa cizatihi waxaaba ka mid a awooddiisa iyo casiiznimadiisa waxaa ka mid ihi yacni maaragtay ihlaaku lumami ataagiya inuu maaragtay yani halaagidda ou halaagay dadkii qooqay oo kibrayo xaqa diiday ou halaagay wa in jaa'uu arusuli wa atbaacihim iyo inuu maaragtay rusushii atbaacdoodii inuu maaragtay rabbi badbaadiyo cadaabka uu ka badbaadiyey ayaaba cizadiisa iyo maaragtay qawidiisa ka mid ah weeyaan wa akhada aladiina dalamuu sayxatu markii nabiyullaahi saalix iyo atbaacdiisii la badbaadiyey wa akhada aladiina kuwii waxaa qabtay dalamuu naftooda dulmiyey oo shirkiga iyo kufriga ku dulmiyey alsayxatu qayladii ayaa qabatay weeyaan yacni waa lagu qayliyey qayladaasoo rabbi ku baaba'shay oo ku halaagay weeyaan qayladaas noocay tahay iyo siday tahay ilaahay baa garanaya waa noocun cadaabka ka mid oo rabbi ku halaagay weeyaan fa asbaxuu markii lagu qayliyey oo qayladii ay qabatay fa asbaxuu waxay ahaadeen jaafimiina kuwa kuudkuududo fii diyaarihim daarahooda dhexdoodii guryahooda dhexdoodii kuwa meyd ahoo mayitiin ahoo kuudkuududay noqdeen oo ruux aan lahayn oo ebera bay noqdeen weeyaan yacni waxay noqdeen jufa haamida laa ruuxa fiiha yacni jir aan wax ruuxa ku jirin ayay noqdeen weeyaan cadaabka markuu u yimid oo lagu qayliyey khalaas arwaaxdii ruuxdii waa ka baxday waa maqaar halkaa iska yaallo hilib halkaa iska yaallo bakti ah ayay noqdeen weeyaan wa akhada aladiina kuwii waxaa qabtay dalamuu yacni dalamuu anfusahum bishirki baa loo jeedaa kuwii naftooda dulmiyey oo shirkiga ku dulmiyey oo kufriga iyo takdiibka rusushoo la beeniyo naftooda ku dulmiyey assayxatu qayladii baa qabatay fa asbaxuu markaase waxay noqdeen jaasimiina kuwa kuudkuududo oo meyit ah oo bakti ah fii diyaarihim guryahooda dhexdooda ayay maaragtay kuwa iska yaallo noqdeen oo wax dhaqadhaqaaq iyo xarake ay leeyihiin aynan jirin weeyaan xaalkooda marka ilaahay suurayna كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود كأن لم يغنوا كأنهم وابا أيغو كأن, كأن لم يغنوا كأنهم وابا أيغو لم يغنوا أنا النجانين قوم ثمود فيها أي في الأرض أو في دارهم ديارتودي أما أرضدي تلك دحليدي وابا أيغوهم بكون نجانين bilaaddoodii ba ku nagaaninba yani dirmadiiba sida loo tirtiray maba aysan nagaanin oo rabbi le wax adduunkaba dad soo maray ma moodidba muddoba ku nagaaday ma moodaysid weeyaan alaa hooya ina hamuuda qowmu hamuud dadka la yidhaahdaa oo maaragtay kuweeda kufaarta ahaa kafaruu way gaaloobeen rabbahum rabbigooday ku gaaloobeen qowmu hamuud intii nabiyullaahi saalix diiday rabbigooda bay ku kufriyeen alaa hooyaay bucdan fogaansho oo raxmadda ilaahay laga fogaado naxariistiisa laga dheeraado cadaabka ilaahayo lagu fogaadaa ayaa lihamuuda qowmu hamuud u sugnaaday weeyaan qowmu hamuud raxmadda ilaahayna way ka fogaadeen cadaabka ilaahayna way ku fogaadeen weeyaan marka kaan lam yaqnow in badanaan soo marnay ay yani kaanadaan kaan lam yaqnow antaa kaanadii oo la takfiifiyey wey kaanadii oo tansib ismu tarfacu lkhabar oo maaragtay mukhafafa ah oo la takfiifiye weeye isimkeedana waa damiirka meesha ku maaragtay ku qadaran kaanahum oo kale weeyaan lam yaqnowdaasna waxa weeye jawaabtiibuu maaragtay waxa uu noqonaya khabarkeediibuu noqonaya weya marka kaanahum lam yaqnow hanadaan hadda waxaa loo jeedaa yaqnow yani asalkeedu waa min haniya baa laga keenay haniya oo nuunka lahoos dhigo fulanun haniya bilmakaani yaqnaa idaa aqaama bihi baa la yidhahda hebel ninka la yidhaahda haniya bilmakaani meeshii buu ku nagaaday yaqnaa wuu ku nagaanayaa yani idaa aqaama bihi bilmakaan markuu booska ku nagaadaa la yidhaahdaa fulanun haniya bilmakaan meeshii buu ku nagaaday baa la odhani wey marka haniya nuunkaa la kasrinaya oo facila laga dhigaya maxaa yeelay yaqnaa baa la rabaa waxaa yeeley mudaariceeda yafcalu buu ku imaanaya weeyaan marka kaan lam yaqnow waaba ayagoonba nagaanin kaan kaanahum lam yuqiimuu wey waaba iyagoonba nagaanin fiihaa ay fii bilaadihim beledkoodii ay joogeen diyaartoodiiba waaba iyagoonba ku nagaanin maxaa yeele inay iska sii noolaadaanay doonayeen durbadiiba ilaahay halaagaanu u keenay marka dad adduunkaba maaragtay muddo ku nagaadayba maba moodid weeyaan marka kaan lam yaqnuu fiiha alaa ina hamuuda kafaruu rabbahum qowmu hamuud kafaruu rabbahum rabbigooda bay ku kufriyeen markay nebiyullaahi saalix ay beeniyeen markii ay shirkigii ka hari waayeen rabbigooda kuwa ku kufriye weeyaan alaa hooyay bucdan fogaansho ayaa lihamuuda hamuud u sugnaaday weeyaan marka kelimatu bucdan in badanaan soo marnay waxaa la yidhaahdaa min alkalimaati almukhtasati biducaa'i suu waa kelimaadka u goonida ah yacni maaragtay habaarka iyo waxa lamidka ah u goonida ah weeyaan marka bucdan marka la yidhaahdo waa raxmadda ilaahay uu ka fogaado cadaabkuu ku fogaado sida suxqan oo kale bay la mid tahay weeyaan fogaansho oo khayrka laga fogaado baa loo jeedaa halkaas qisadii qowmu hamuud ayuu rabbi subxaanahu watacaala noogu sheegay aan uga baxaynaa weeyaan walaqad jaaءat rusuluna ibraahiima bilbushra qaaluu salaama qaala salaamu famaa labisa an jaaءa bicijlin xaniin nabiyullahi ibraahim ayaa isagana qisadiisa halkan aan ka gelaynaa way iska soo gaabinaysaa qisada nabiyullaahi ibraahim waxaa lagu soo koobayaa malaa'igta inay u timid ayagoo calaa suurati bashar ah bani aadam suuradiisoo kala wato in uu nabiyullaahi ibraahim bani aadam intuu u maleeyey oo martiqaad u sameeyey oo maaragtay uu yacni martiqaaday diyaafo u sameeyey markii uu arka inaysan cunayninna uu shaki ka galay oo isaga naftooda naftiisa uga cabsaday kabacdina khawfkii cabsidii ay ka saareen isla markaana laba bishaaro ay siiyeen bishaarada koowaad waxa weeye in maaragtay yani maaragtay maxaa la yidhaahdaa bishaarada koowaad in qowmu luut oo nabiyullaahi luut dadkiisii ah oo liwaadka samayn jiray in la halaagayay inay u socdaan in nabiyullaahi ibraahim bay soo mareen si ay ugu sii sheegaan in maaragtay qowmu luut la halaagayay loo sii ogeysiiyo marka bishaaradaas maxaa yeelay cadowga ilaahayoo la halaagaa waa bishaaro weeyaan taas waa loogu bishaareeyey bishaarada labaad isaga oo da ah xaaskiisuna ay maaragtay qof weyn ay tahay ay inay owlaad dhalayaan weliba haddana ilaahay uu u kaadinayo ilaa wiilka intuu ka weynaado ilmo kale uu ka dhalo ilmaha kale ay arkaanna bishaaradaasna waa la siinaya weeyaan arrimahaas un baan ku arkaynaa qisada nebiyullaahi ibraahim intaasaa looga bixi kabacdi qisada nebiyullahi luut baan geli doonaa insha allahu tacala walaqad jaaat waxaa timid walaqad jaaat way timid oo inay timid baa sugan rusulunaa annaga rususheennii rususheennii oo malaa'igtii ah ibraahiima nebiyullaahi ibraahim ayay u timid bilbushraa bishaaradii bay ula timid yacni inay bishaaradii u keentay ayaa shay sugan ah sidaasuu rabbi leeyahay qaaluu markaasay malaa'igtii waxay yidhaahdeen rusushii ilaahay uu soo diray salaaman ay nusallimu calayka salaaman ibraahiimow waan ku salaamaynaa salaam ayaan ku salaamaynaa qaala markaasuu nabiyullahi ibraahim wuxuu yidhi salaamun salaamun nabadgelyo ay calaykum dushiinna ha ahaato calaykum salaamun salaam dushiinna ha ahaato weeyaan markii intaasay isweedaarsadeen salaamta ihi famaa labisa ma uunan nagaanin nabiyullaahi ibraahim an jaa'a yacni xataa jaa'a intuu kala yimaado bicijlin dibi oo xaniidin la solay ilaa uu kala yimaado ma uunan nagaanin weeyaan durbadiiba waa orday yacni maaragtay wuxuu la yimid dibi la solay oo lasoo kariyey oo lasoo maaragtay lasoo kariyey buu u keenay oo jaahis oo diyaarsan ayuu u keenay weeyaan aayaddan marka nabiyullaahi ibraahim malaa'ig baa loo soo diray bishaaradaas hadda aan soo sheegno labadaa bishaaro ayay wateen yacni isxaaq iyo yacquub in loogu bishaareeyo bishaarada la sheegayo waa bishaaradan aan arki doono isla aayadda ilaahay oo noogu sheegi doono waimra'atuhu qaa'imatun fadaxikat fabasharnaaha biisxaaqa wa min waraa'i isxaaqa yacquub iyo qaaluu laa takaf inaa ursilna ilaa qowmi luutin qowmi luud halaagooda iyo bishaaradaas isxaaq iyo yacquub inay dhali doonaan labadaa bishaaro bay ula yimaadeen marka walaqad jaaat rusulunaa ibraahiima malaa'igteennii baa timidoo ibraahiim bay u timid bilbushraa bishaaradii bay ula timid labadaa arrimood oo bishaarada la sheegi doono waa kuwaa weeyaan bishaaradaasay ula yimaadeen marka hadda bishaarada hadda bilbushra ibraahiim bay ula timidaa layidhi aayadda dambena waxaan ku arki doonaa fabasharnaaha biisxaaqa gabadhaa lala hadlay xaaskiisa gabadhaa waxaa leeya waan u bishaaraynay marka bishaaradan oo nabiyullaahi ibraahiimin inta lagu sheegay bilbushraa la yidhi ayadana fabasharnaaha la leeyahay hadda ilmuhu labadooda unba ka maaragtay ayaa dhalaya weeyaan marka bishaarada duriyada tayibada laiskugu bishaareeyaa owlaadda wanaagsan la iskugu bishaareeyo way kulminaysaa aabbaha iyo hooyadaba way kulminaysaa weeyaan bal nabiyullaahi ibraahim laftiisaa marmar lagu khasisaa sida fii suurati saafaat aan ku arki doono insha allahu tacaala wabasharnaahu biisxaaqa nabiyan min asaalixiina baa la leeyahy wabasharnaahu meesha hadda basharnaaha laga yidhi wabasharnaahu buu ilaahay leeyahay ibraahim baan u bishaaraynay marka haddii ibraahim loo bishaareeyey ayadana waa loo bishaareeyey haddii ayada loo bishaareeyey ibraahimna waa loo bishaareeyey leanna waladka iyo owlaaduba dhexdooda ayuu ka ahaanaya weeyaan qaaluu markaase waxay yidhaahdeen malaa'igtii salaaman yacni hadda salaamantan waxa weeye waxaa lagu nasbinayaa ficil meeshaas ku qadaran ayaa lagu nasbinaya lagu kordhigaya nusallimu calayka salaaman waan ku salaamaynaa salaam baan kugu salaamaynaa ama sallamnaa calayka salaaman oo maadi aad ka dhigto waanu ku salaamnay salaaman salaam baan ku salaamnay hadalkaas bay yidhaahdeen marka waxaa go-an ficilkiibaa go-an oo nasbiyey maaragtay isimkan nabiyullahi ibraahimna sidoo kale ku jawaabo qaala salaamun salaamuntan marka waxa weeye waa mubtada oo khabarkiisu go-an yahay oo waxa weeye calaykum salaamun adoo yidhoo kale la mid tahay nabadgelyo idinkana korkiina allaha yeelo waan idin salaamay weeyaan marka labada salaam yacni waxay leeyihiin waxay maaragtay mufasiriintu ay leeyihiin waxaa laga qaadanaya horta inay mashruuciyat asalaam inay shay mashruuca tahay labada qofood oo muslimiinta markay isku yimaadaan inay isi salaamaan oo assalaamu calaykum ay is yihaahdaan oo salaamta inay mashruuc tahay bal inay salaamtaasi ka mid tahay oo hadda annaga aan isku salaamno min millati ibraahim nabiyullaahi ibraahim diintiisii inay ka mid tahay ayay maaragtay tusinaysaa weeyaan waxaa kaloo laga qaadanaya salaamtu inay tahay qabla alkalaam labada qof intaysan wada hadlin inay assalaamu calaykum isku bilaabaan salaamtu inay wax walba ka horrayso laakiin marka cabaar la sheekaysato kabacdi inaa assalaamu calaykum tiraahdo taa ma aha waxaa habboon in ay salaamtu horrayso oo maaragtay kalaamka uu ka dambeeya baa la doonaya taasna waa laga qaadanaya wy waxaa kaloo laga qaadanaya qofka marku ku salaamo jawaabta inay ka fiicnaato oo jawaabta aad radinayso raddigaada inuu ka wanaagsanaado maxaa yeeley ilahi wuxuu leey waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha soo maaha faaxayuu biaxsana minha halkanna waa laga qaadanayaa bay leeyihiinoo malaa'igtu waxay yidhahdeen qaaluu salaaman salaaman markay yidhaahdaan isimkaa waxaa lagu nasbiyey ficil baa lagu nasbiyey baa la yidhahdaa ficilkuna jumlada ficliyada ahi waxay tustaa cala atajadudi walxuduud ayaa la yidhahdaa xagga luqada waxay tustaa shayga inuu soo cusboonaado shay cusub ou noqdo bay ku tusinaysaa yacni waxaan horey u jirin oo hadda yimid wey ayay tusini laakiin nabiyullaahi ibraahim jumla ismiyuu ku salaamay iyagu jumla ficliyay ku salaameen oo waxay yidhahdeen sallamna calayka salaaman ama nusallimu calayka salaaman laakiin nabiyullahi ibraahim jumla ismiyuu ku jawaabayo calaykum assalaamu salaamun calaykum oo kale buu yidhi saasoo kale buu ugu jawaabay marka jumlada markay jumla ismiya tahayna waxaa la yidhaahdaa waxay tustaa cala althubuuti waldawaami walistimraar yacni waxay tustaa daa'imnimo iyo maaragtay wax sii jirayo oo istimraar samaynayo ayay tusinaysaa wey marka shay mutajadid oo soo cusboonaanayo go-ayo iyo wax mustamir ah kan mustamirkaabaa wanaagsan soomaa yacni taasoo kale marka radkiisu radka uu nabiyullahi ibraahim ku jawaabay ayaa kasii wanaag badan salaamta ay ku salaameen marka waxaa la rabaa qofku markaad ku salaamo assalaamu calaykum markuu ku yidhaahdo wacalaykum asalaam waraxmat ullah inaad tidhaahdid faxayuu biaxsana minha horay baan kusoo marnay waan kasoo hadalnay weeyaan arrimahaas ayaa laga qaadanaya wy famaa labisa ma uuna nagaanin nabiyullaahi ibraahim an jaaa inuu la yimaado inuu la yimid bicijlin dibi oo xaniidin la solo inuu la yimid ma uuna nagaanin wey yani famaa labisa marka la leeyahay ay dahaba sariican ma nagaanine degdeg buu u baxay durbadiiba horay buu ka baxay markay salaamta isweydaarsadeenba oo martidiisii ay soo salaamta isweydaarsadeen durbadiibu wuu baxayo yani maaragtay martiqaadkiibuu u doonay weeyaan marka anjaadan antaan akharu nuxaad waxay leeyihin waa bimacnaa xataa wey yani xataa oo kale bay ka dhigaan famaa labisa xataa jaaa bicijlin xaniidin saasoo kale bay ka dhigan tahay bay leeyihiin culammada qaar kale waxay leeyihiin maye waxa weeyaan antaan ayaa xarf jarka laga gooyo xarf jarba meesha ka go-ano famaa labisa can an jaa adoo yidhioo kale la mid tahay inuu la yimid bicijlin xaniidin yacni dibi la solay inuu la yimid ma uunan ka maaragtay ma nagaanine durbadiiba wuu keenay weeyaan markii uu dusay ou tegayba wuxuu la yimid martisoorkaas ayuu la yimid alcijlu alxaniidu bimacna almaxnuud ayaa loo jeedaa alxaniid waa maxnuud wey faciil bimacnaa mafcuulay dhahaan waxaa la yidhahdaa xaniidka waxaa loo jeedaa almashwiyu cala alxijaara baa la yidhahdaa markii dhagaxda markii la gubo dhagaxa hilibka lagu dubaayi waa ka macaan yahay waxa la kariyo biyaha lagu kariya uu kasi uu ka wanaagsan yahay marka mid la solay oo maaragtay dhagax lagu dubay ayuu durbadiibaoo nabiyullaahi ibraahim ayuu martidiisa uu keenay weeyaan sidaas ayay maaragtay cabdullahi bni cabbaas iyo qataade iyo hayruhuba oo salafkii ka mid a ay ku fasiraan in loo jeedo yacni maaragtay shayga dhagaxdaasi lagu lagu dubay alxijaaratu almuxmaa dhagxaan la kululeeyey oo la gubay hilib lagu dubay ayaa loo jeedaa xaniidka taasaa loo jeedaa weeyaan marka aayaddan fii suurati daariyaat ayay aayadaheedii aan ku arki doonna bay la mid tahay siduu rabbi leeyahay faraaqa ilaa ahlihi famaa labisada waa taasoo kale wey durbadiiba wuu dusay baad ahalkiisao aada reerkiisa iyo xaaskiisa u tegey fa jaaa bicijlin samiin yacni cijligan laftiisa oo hadda xaniidka lagu sheegay midkan waa la soo solay laakiin wuxuu ahaa mid samiin oo cayilan buu ahaa mid caataa ma uunan keenin martidiisa wax caataa ma uunan siinine xoolo cayilan ayuu ku marti qaaday baa loo jeedaa weya marka taas ayuu u sameeyey falamaa ra'aa aydiyahum laa tasilu ilayhim falamaa ra'aa yani nabiyullaahi yani meeshaan waxaa la yidhaahdaa intaanan aayaddan gelin horta famaa labisa an jaa bicijlin xaniid qisada nabiyullaahi nuux nabiyullaahi ibraahiim diyaafadiisa martisoorka uu marti sooray malaa'igtaas uu marti soorayey waxay leeyihiin arrimo badanoo waxaa laga qaadanaya min aadaabi diyaafa ah aadaabta qofka markaa qof marti qaadayso ayaa laga qaataa waxaa ka mid ah qofka in loo dedejiyo martiqaadka in loo soo dedejiyo martidaada markaad yani ay kuu timaado inaadan daahinin ee wixii aad u heli karta inaad dhaqso u siiso sida nabiyullahi ibraahiimba famaa labisa an jaa bicijlin xaniidaadi durbadiiba wuu keeno waa uula soo degdegayo yani maaragtay martidiisii nin gaajo ku dilay ma uusan ahayn midda labaad waxa laga qaadanayo xusnu diyaafa yani waxa agtaada yaallaa kan ugu wanaagsan cunnada aad heli karto adiga tan ugu wanaagsan inaad martidaada ku marti qaado nabiyullahi ibraahim waxay leeyihin mufasiriintu waxa agtiisa yihiin xoolaha uu haysta lo' bay ahayd lo'dana waxaa ugu fiicnaa dibigaa yarka ahee weliba buuran oo aada u cayilan oo kii ugu wanaagsanaa ah ayuu inta usoo qaday oo usoo kariyeybo durbadiiba ayuu dadkii martidiisa u keenay weeyaan uma haddana in loo dhoweeyo martiqaa martidii loo keeno sida aayadda fi suurati daariyaat oo maaragtay rabbi leeyahay faqarabahu ilayhim wuu usoo dhoweeyo waa u keenay raashinkiibuu u keenay hilibki maarata hilibkiibuu siiyey inaad usoo dhawayso martidii aadan meel fog ka dhiganinoo ayagu aynan doonan inaad adiga inta soo qaada inaad agtooda dhigto diyaafada aad waxay ka mid tahay min aadaabi diyaafa ayay ka mid tahay oo aadaabta martiqaadka uu leeyahy martisoorku leeyahy ka mid tahay waxaa ka mid a yani mulaatafatu lkalaam waxa la yidhahda hadalka oo qofka a u jilciso sida masalan fii suurati daariyaad oo kale oo ku yidhi qaala alaa ta'kuluun yani maaragtay maad cuntaan buu yidhi maaragtay inta u keenay buu agdhigo yidhi cuna sidaasoo kale marka hadal dabacsanna in martida lagula hadlo baa laga qaadanayaa ayay leeyihiin aadaabta nabiyullaahi ibraahim martisoorkiisa laga qaata bay ka mid tahay weeyaan marka qofka martida waxaa la rabaa sharaab makuu keenaa iyo cunto maku siiyaa iyo inaad tirahdid ma aha sida nabiyullahi ibraahim oo kale markuu kuu yimaado adiga inaad dustaa la rabaa waxa u heli kartaa u keento ma ku siiya qofka aba xishoon haysiinuu kuleeyahay qofka xishood oo ku jiro marka yani waxaa la rabaa in aadaabtaas oo kale la sameeyo sida nabiyullahi ibraahim looga qaato o kale la doonaya weeyaan falamaa ra'aa aydiyahum laa tasilu ilayhim falamaa ra'aa markuu arkay nabiyullahi ibraahim aydiyahum malaa'igtii gacmahoodii laa tasilu inaynan gaaraynin ilayhi ila alcijli alxaniidi dibigan la soo solay oo samiinka hee cayilan inaysan gacmahoodii gaaraynin oo ayan cunaynin markuu arkay nakirahu wuu inkiray yani maaragtay wuu la yaabay wuu ku inkiray wey arrintan wax la inkiro weeyaan maaragtay waswaasaa galay wey wa awjasa wuu dareemay minhum xaggoodana khiifatan cabsi buu ka dareemay yacni naftiisa ayuu cabsi maaragtay dadkan xaggooda ayuu ka baqay weeyaan yacni dad shar u socda inay yihiin ayuu maleeyey qaala markaasuu marka yani taasuu ka dareemay markaasi qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii markay arkeen inuu cabsanayo nabiyullahi ibraahim nabiyullahi ibraahim bay isku sheegeen innaa annagu ursilnaa waana la soo diray oo allah baana soo diray ilaa qawmi luutin qawmi luut baana loo soo diray yacni ilaa ihlaaji qawmi luutin qawmi luut halaagoodii la halaago ayaana loo soo diray hadalkaas ayay maaragtay ku yidhaahdeen weeyaan marka falamaa ra'aa aydiyahum laa tasilu ilayhim leanna waa malaa'ig wey malaa'igtadana maaragtay cunno ma cunaan calaa suurati basharna inay ugu yimaadeen waa laga bani aadam suuradii inay ugu yimaadeenna waa laga qaadanaya maxaa yeeley hadduu suura malaa'ig ay ugu imaan lahaayeen cunno uma keenen nabiyullahi ibraahim martisoorna uma sameeyeen marka bani aadam suuraddii ayagoo wata bay u yimaadeen markaasuu cunnadaa u keenay cunnadii markuu arkay inaynan cunaynin bani aadamna ay yihiin shaki baa galay marka nabiyullahi ibraahim cabsi baa gashay wuu ka baqay maxaa yeeley waxay yidhaahdaan yani sida qataadat ibni dacaamat asaduusi oo kale uu warinay laga wariyaaye wuxuu yidhaahdaa wadalika anahum kaanuu ida nazla bihim dayfun falam yaأkul min طacaamihim danuu anahu lam yaأti bikhayri wainama jaءa bisharin yani saasuu leeyahay qofka martiga martida kuu ahi caadadu waxaa weeye cuntadii loo keenahay wuu cuna hadduusan qof shar doonayo uusan ahayn laakiin markuu shar maagan yahay oo xumi uu doonayo ama adiga inuu ku dilo ama dhib kuu geysto uu doonayo raashinkaada cuni maayo marka qofku markuu cuni waayo min caadatihim waxaa ka mid ahayd caadadooda waxaa ka mid ahayd qofka marka uu marti yahay hadduusan cunadaada cunin inuu shar doonayo in la ogaado weeyaan shar buu rabaa ee khayr ma doonayo sidaa darteed buu nabiyullahi ibraahiimna uga shakiyey cabsina u dareemay inay dadkani martisoorka waxay u diideen wax xun inay sameeyaan ay maagan yihiin marka sidaasuu maaragtay martidiisu uga baqay weeyaan falamaa ra'aa markuu arkay kusoo celinay falamaa ra'aa aydiyahum falamaa ra'aa markii uu arkay aydiyahum gacmahoodii laa tasilu ilayhim laa tasilu ilayhi ilayhida damiirka waxaan u celinaynaa ay ila alcijli alxaniidi ilaa isagaa lasoo ishaaray isagaa lasoo sheegay weeyaan dibigii la solay ay maaragtay gacmahoodii aynan gaaraynin oo aysan cunaynin weeyaan nakirahum maaragtay wuu inkiray wey marka nakira iyo ankara labadaba bimacnaa waaxida la yidhaha isku mid un weeyaan wuu inkiray yani waxaan markaa shayga garan weydaba waa aqoon waa ood ka shakisaa la yidhahdo waxaan waa inkiray weeyaan yacni waa inkiray waad la yaabantahoodan aqoonin weeyaan ama aad ka shakisan tahay saasaa loo jeeda nakirahum wuu inkirayo dadkan inay xumi doon yihiin buu marka u maleeyey khayr aysan doonaynin wa awjasa wuu dareemay bimacnaa axasa wey wuu dareemay minhum xaggoodana khiifatan cabsi buu ka dareemay yani fii nafsihi buu ka dareemay wey awjasa fii nafsihi khiifa cabsi buu dareemay weeyaan markay ay maaragtay ay arkeen inuu marka nabiyullaahi ibraahim ay cabsigu gashay ayay marka cabsida ka saarayaan oo isku sheegayaan qaaluu markaas waxay yidhaahdeen laa takhaf ibraahimu ha baqin ha cabsanin bay yidhaahdeen waxa qalbigaada galay yani maaragtay faraha ka qaad hanaga baqin annaga maxaa yeeley malaa'igaan nahay weeyaan innaa annagu ursilnaa waana la diray oo allah baana soo diray ilaa qawmi luutin qawmi luut ayaana loo soo diray marka sidaa darteed waxba hanaga baqin bay leeyihin malaa'ig in qawmi luut ay soo halaagaan loo diray baa nahay marka bishaaradii koowaad waa taas weeyaan ay la timid wey waxaa halkaa laga qaadanayaa ambiyada iyo rususha ilaahay waxay wax ku ogaadaan inay waxyi tahay wixii la ogeysiiyo oo rabbi u sheego unbay ogaadaan laakiin inaysan qeybka ka warqabin maxaa yeeley hadday og yihiin nabiyullaahi ibraahim looma sheegin malaa'igtan inay timid laakiin markay isku sheegeen ayay inay bani inay malaa'ig yihiin aysan bani aadam ahayn ayay maaragta uu gartay weeyaan wa kadalika nabiyullaahi luut baan arki doonaa markay ugu tagaan calaa bani aadam suuraddii markay ugu tagaan qoomkiisuna ay dadka maaragtay liwaadka sameeyo xumida sameeyey ay ahaayeen aad buu uga murugoonaya aad buu maaragtay yani maaragtay aad buu uga yani murug badan baa gelayso in martidiisa xumid lagu sameeyo isagoo ka xun ilaa ay isku sheegaan oo yidhaahdaan yaa luutu inaa rusulu rabbika lan yasiluu ilayka ilaa ay hadalkaa yidhaahdaan yani walwal iyo walbahaaraa ku jira nabiyullaahi maaragtay nabiyullaahi luut taasaa ku jirayso marka ambiyada waxay wax ku ogaadaan waa waxyigaas ayay ku ogaanayaan weyaan waxyiga ayay ku ogaanayaan weyaan qaaluu laa takhaf ha baqin bay dhaheen innaa annagu ursilnaa waana la diray ilaa qowmi luutin waxaan kaloo ka qaadanaynaa malaa'igta inay awood u leedahay tashakul inay samayso inay shakliga ay maarata marka ay doonaan inay isku bedeli karaan bani aadan oo kale suuraddiis inay yeelan karaan ayana waa laga qaadanaya sababto suurad bani aadanay ugu yimaadeen nabiyullaahi ibraahim nabiyullaahi luutna suurad bani aadan bay ugu tageen weeyaan wamra'atuhu qaa'imatun fadaxikat fabasharnaaha biisxaaqa wa min waraa'i isxaaqa yacquub wamra'atuhu nabiyullaahi ibraahim xaaskiisa haweentiisu qaa'imatun tu taagan yani ayay ahayd yani qaa'imatun marka la leeyahay qaa'imatun waxay u taagnayd diyaafada iyo martisoorka martidiisa nabiyullaahi ibraahim ay marti qaado mid u taagan ayay ahayd weeyaan fadaxikat way qososhay markay bishaaradii maqashay ayay qososhay haweentii nabiyullaahi ibraahim markay qososhay fabasharnaaha haweentii waan u bishaaraynay nabiyullaahi ibraahim xaaskiisii biisxaaqa nabiyullahi isxaaq baan ugu bishaaraynay inay dhali doonto ayada ibraahim ay dhali doonaan wa min waraa'i isxaaqa isxaaq gadaashiisana min bacdi isxaaq wey in iyo waxaan ugu bishaaraynay yacquuba baan ugu bishaaraynay weeyaan isxaaqna inuu yacquub sii dhali doono ayaan ugu sii bishaaraynay wey bishaaradaasa la siiyey weeyaan labadaa bishaaraday la yimaadeen malaa'igtu la timid wey marka wamra'atuhu qaa'ima yani qaa'imatan takhdumu adyaafa ibraahiima calayhi salaatu wasalaam nabiyullahi ibraahim maaragtay waxay u mar martidiisii ayay u shaqaynaysay weeyaan ay u taagnayd saasaa loo jeedaa markaas fadaxikat baa la yidhi way qosashay waxay ku qosashay bishaarada hore bishaarada horay ku qosashay oo ah yani laba shayba way kuway mufasiriintu way ku sheegaan dixkigan qosolkan maxaa ka keenay qosolkan laba shayba waa ka keenay midda koobaad waxa weeye halaagii qowmi luud oo loo diray in la halaagi doono farax ay ku faraxsan taha way la qosashay bay odhanayaan waxay kaloo la qosashay yacni khawfkii iyo cabsidii ay ka qabeen martidoodii oo aanan cunadii cunaynin markay arkeen inay malaa'ig ilaahay yihiin khoofkii iyo cabsidii ay ka tagtayna ayana waa way ku qosashay weeyaan labadaa arrimoodba way ku qosashay wey maxaa yeele dadkaanoo makri iyo xumi inay sameeyaan laga baqayay ayaa malaa'ig ilaahay noqday saas darteed baa marka qosolka ka keenay bay odhanayaan wey marka dixkigan hadda waxaa loo jeedaa addaxiku almacruufu ayaa loo jeedaa oo liajli tacajub ama suruur darti u yimaado weeyaan mufasiriinta qaar odhanayaa jiro fadaxikat ku fasiraayo fadaxikat ay faxaadat bay leeyihiin markii maaragtay ay malaa'igta maqashayba haweentii iyadoo aan xayd lahayn oo duqowday bay marka xayd bilowday bay leeyihin dixkigaasi xayd ka dhigaya laakiin waxa weeye macnahaanan u daysanaynaa waxa weye dixkigii macruufka ahaa baa loo jeedaaye xaydka ma aha weeyaan fadaxikat way qosashay wamra'atu haweenaydiisuna qaa'imatun mid taagan ay ahayd oo diyaafadiisii martiqaadka ay u taagnayd wey fadaxikat way qosashay markii bishaaradii ay maqashay qowmuluud baa la halaagayaa iyo cabsidii ay ka zuushay bay qosashay fabasharnaaha markay qosashay waanu bishaaraynay biisxaaqa isxaaq ayaan ugu bishaaraynay nabiy malaa'igtii baa u bishaaraynayso inay isxaaq dhali doontaan ugu bishaaraynay wa min waraa'i isxaaqa isxaaq dabadiina gadaashiina inay yacni dhali doonto yacquuba yacquub ayay dhali ay dhali doonaan oo isxaaq oo yacquub sii dhali doono ayaan ugu bishaaraynay marka yacquuba marka la yidhaahdo yacni qiraa'adaas waa qiraa'ata xamza iyo caasim iyo xafsa akhrinayo weeyaan marka waxa weeye waa mafcuulun lificlin maxduufin ou fasirayo fabasharnaahaadan kale ay fasirayso weeyaan marka fabasharnaaha ayaa fasirayso ayaan ugu bishaarayna biisxaaqa wa min waraai isxaaqa wa min bacdi isxaaqana basharnaaha yacquuba yacquub baan ugu bishaaraynay sidaasoo kale oo mafcuul bihi baan ka dhigaynaa weeyaan wa min waraai isxaaqa yacquub sidaasaan ugu bishaarayna buu leeyahy marka halkan waxaa laga qaadanayaa bay leeyihiin sida ibnu kathiir iyo kayruhu waxay daliil u tahay suuradda aan maaragtay nabiyullaahi ibraahim aan ku arki doono markii wiilkiisii ay ru'yada uu ku arki doonay inuu gowraco wiilka la gowracayaahi inuu yahay ismaaciil ousan isxaaq ahayn adilada loo deliishada bay ka mid tahay weeyaan maxaa yeelay yani falamaa balaga macahu sacya qaala yaa bunaya inii araa fi lmanaami anii adbaxuk fandur maada tara qaala ya aba tifcal maa tu'mar satajidnii in sha allahu saabira in sha allahu min asaabiriin marka waatan falama aslama watallahu liljabiini wanaadaynaahu an ya ibraahima qad sadaqta ru'ya ina kadalika najid wafadaynaahu bidibxin cadiim ilaa laga yidhahdo halkaasaan ka tagno yacni wiilkan dabiixa ehel la furan doono oo nabiyullahi ibraahim oo ku riyooday isagoo gowracayaahi isxaaq inuusan ahayn ee ismaaciil uu yahay ayaa aayaddan laga qaadanay maxaa yeelay waxay leeyihiin waxaa tusinayo haddii la yidhaahdo dabiixa midka la gowracaya waa isxaaq haddii la yidhaahda see asagoo aan qaangaarin oo ilmo yara in la gowraco maaragtay ay u dhacaysaa haddiise la gowraco ilmo miyuu dhalaya waa maya weeyaan marka bishaaradaas marka horaaba loogu bishaareeyey isxaaq inuu yacquub dhali doono marka dabiixa asaga maahe waxaa weeye qofka la gowracaya waa ismaaciil weeyaan marka taasay culummadu sidaasay maratay adilaadka ay ku rajaxaan bay ka mid tahay weeyaan qaalat yaa waylata aalidu wa ana cajuuzun wahada bacli shaykha haweentiibaa markii bishaaradii ay heshay ayay tacajub la imaanaysaa waxbay la yaabeen leanna iyadoo waayeela mufasiriintu waxay ku sheegaan qaar ay leeyihiin yacni ilaa sagaashan sanay jirta bay yidhaahdaan qaarkood sagaal iyo sagaashan bay jirta bay leeyihiin nabiyullaahi ibraahim ilaa boqol iyo labaatan bay ku sheegaan ayuu jiray bay yidhahdeen ama boqol buu jiray bay qaar odhanayaan da'daas ayagoo joogo inay dhalaan ayay xoogaa la yaabtay taasay marka ka hadlay qaalat markaase waxay tihi haweentii yaa waylata shallaytadayde yani yaa waylataa shallaytadayde yani layaabkaygii wey saasaa loo jeeda yani nidahan waxaa l nidaa nud baa la yidhahda oo bimacna tacajub ah weeyaan yaa waylataa shallaytadayde aalidu ama layaabkayge aalidu miyaan dhali oo ilmaan dhalayaa miya wa ana walxaalu ana aniguna cajuuzun islaam weyn oo cajuuzo aan aho duq aan ahay wa haadaa midkanna bacli odagaygii ninkaygii ou yahay shaykhan xaala kawnihi shaykhan asagana mid duq ahoo waayeelo uu yahay ma haddaan dhalaynaa arrintaas bay tihi in haadaa midkan oo bishaarada ihi oo annagoo da'daa joogna inaan ilmo dhalna ihi la shay-un shay wey arrin wey oo cajiibun la yaab le weeyaan waa wax lala yaaba bay tihi inaan da'daas ku dhalnaahi waa shay la yaab le weeyaan marka hadda alweylkan yaa weylataa la leeyahay looma jeedo kii habaarka ahaa ee nafteeda ay habaaraysa ma aha oo halaag ay ku habaarayso laakiin waa kelimad oo qofka marka uu yaabo shay uu la yaabo uu yidhaahdo ayaa la yidhahda kelimada weyla sidaas oo kale baa la yidhahda weliba dumarka u badan inay isticmaalaan arrintaasoo shay ay la yaabaan markay helaan yacni maaragtay sidaas kelimada weylka ayay aad u isticmaalaan haweenku weeyaan marka kelimada weyl alweyl la yidhahda asalkeedu waa alkhisyu waa hoogaa loo jeedaa laakiin amar kastoo fadiicoo lala yaabo oo qofka ka cajabgeliyo ayaa marka loo isticmaala oo isticmaalkeedu ku farabatay baa la yidhahda marka istifhaamkan gabadhu ay leedahay yaa weylata aalidu waxaa la yidhahda istifhaam tacajub weeyaan waa shay ay la yaabayso la yaab baa loo jeedaa weeyaan marka yaa cajabi asagoo yiroo kale bay la mid tahay ee kii ishabaaraysa looma jeedo weeyaan qaalat markaase waxay tihi haweentii yaa weylataa layaabkayge yani halaagaygiyo marka waylatii ayuu ahaa bay yidhahdaan waylatii marka waylatii yani markay sidaa ahayd waxay leeyihiin yadii ayaa alif loo bedelay maxaa yeelay way ka fududahay alifta yada way ka fududahay kasradiina fatxa loo bedelay limunaasabati alifi markaasa yaa waylataa la yidhi sidaasoo kale baa la yidhahdaa bay leeyihin yaa waylati yaa waylataa yani shalaytadayda ama layaabkayge aalidu miyaan dhali yani kayfa alidu wey seebaan u dhali wey wa ana aniguna cajuuzun maaragtay qof waayeela aan ahay habar aan ahay duq waayeelahoo da'deeda aada u weynaata aan ahay wa haadaa midkana baclii maaragtay zawjkayga ou yaho ninkayga uu yahay shaykhan xaala kawnihi shaykhan mid duqa ou yahayo qad tacana fi sini yani shaykhan musinan qad tacana fi sini baa la yidhahda da'dii aada ugu dheeraaday oo maaragtay ilaa boqol iyo labaatan ay gaarsiiyaan mufasiriintu weeyaan marka see baan u dhalayaa ina haadaa yani marka ishaaradaa ina haadaada waxa weeye waa yani waxaan u celinaynaa bishaarada ay malaa'igtu bishaaraysay baan u celinaynaa bixusuuli lwalad ilmaha inay helaan ay ugu bishaaraysay baan u celinaynaa ina haadaa midkan oo ah da'daas anagoo joogno bishaaradan oo naloo bishaareeyaa la shay-un shay weeye waxa weeye arin wey yani maaragtay cajiibun oo la yaab leh oo hariib aho caadada aysan ku dareersanin wey da'daas dad jooga inay ilmo dhalaan wax caadada khaariqulcaada wey wax caadadeena ka baxsan weeyaan marka hadda waxa weeye arrintan waa hadalkeedii ayaa aayaddan inoo xikaa allah nooga xikaayooday hadalka ay tiri weeyaan qaalat yaa waylata aalidu ana cajuuzun wahada bacli shaykha ina hada la shayun cajiib laakiin fi suurati daariyaat ficilkeeda buu rabbi nooga xikaayooda ficil iyo qowl labadaba waa isku dartaa waa la isku daray markii uu allah ka warramayo faaqbalat imra'atuhu fii saratin fasakat wajhaha yani tacajubki waxay ka dhigtay fasakat wajhaha dhabankeedii inay wejigeeda dharbaaxdo oo dharbaaxyo ay wejigeeda ku dhufato ay tiraahdo markaasi wa qaalat cajuuzun caqiiq haween aan dhalayninoo walba markii horena da ahayd hadda da markeedii hore dhalinyarada ahaydna aanan dhali jirin seebay u dhalaysaabata markaas waxay la yaabto ayay ficil ahaan dhabankeeda ku dhufatay leanna haweenku way samey markay waxay la yaabaan arkaan ama dhabanka ha garaaceen ama wejiga ha garaaceen ama sinta ha ku dhufteen waxunbay maaragtay gacantu ku sameeyaan tii oo kale weyaan ay la yaabanayd marka marna ficilkeedii la xikaayoodaa marna qowlkeedii hadalkii ay tidhi ayuu maaragtay rabbi subxaana wa tacaala noo xikaayoonaya weyaan قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قالوا ملائكتي وحي لهدين أتعجبين هواني هي مياد ليابي من أمر الله أمرك الله مياد ليابيسا ما أمرك الله الله ليابنتهي رحمة الله الله نحريسي رحمة ديسا إيه وبركاته بركوين كيسو أو خير كيسو دشي نوكسو قناضو عليكم دشينا ها أهاتي أهل البيت يا أهل البيت يعني يا أهل بيت النبوة نبي نمذا أهل كذي قرقوا ليو يعني ما أردت دتكي أهل ما أردت بيت النبوة جوغيو دشينا الرحمة دي إلهي بركدي ها أهاتي ما وحد لي يا بيسان أمرك إلهي مياد لي يا بيسان إنه الله سبحانه وتعالى حميد أي محمود الله لما هذا يوي مجيد هدنا كريم وهو وناكسل wayaanay marka maxaad ula yaabaysaan weyaan haweentiiba marka waxaa laleeyahay tacajubkeedii ay arintan la yaabaneen ayaa lagu radinaya laleeyahay seebaad u istikraabsanaysa qudrada ilaahay idinka weliba maaragtay ahlu beytin ahlu beyt nubuwa ah nabiyullaahi ibraahim gurigiisa adoo joogo oo ahalkiisia see u qariibsanaysa allah awoodu u leeyahay inuu sidaas maaragtay يعني لبدا دأداس إنكو مريسان إنه أولاد إذن سيا رب سبحانه وتعالى أود بأوليه ويا مركا أرنتان دعالاسا لو دعيني ملائكة أود دعينيسا وأنا كوكان عي وأنا كوكان عالسا ويا مركا وأن شيء وحوي استفهام كيدو خارق العادة أي لا يا بني دأداس قفان هورين أولا نجرين ومركا يظهر ما دشاعهيد كبعدنا هدنا وييل نقطي ما حقا دليسو حوغا غاسا قلتين ملائكة كسارتي ويا قالوا حيرانين أتعجبين مياد ليا بيسا من أمر الله قبضة كل يد وخطابك وهوين كل يد أتعجبين مياد ليا بيسا وين يد من أمر الله إلهي أمر كيس مياد ليا بي إنه أدقى سوداء ذا جوغو أولاد أو كسية أود بو رب أوليهي يعني ما أراد الله كان وي وحو رب الدون وأحانا يانويا رحمة الله ألا نحريستي سواسعاه عليكم دشين هاهات وبركاته إلهي بركوين كيسا بركات كان وحال إلهنا وثبوت الخير البركة ثبوت الخير لإلهنا خير كأسقنا له أيا لإلهنا بركة اللوجينا خير كيسا سقنا شهيسا عليكم دشينا هأحاته أهل البيت مرك أهل البيت دينا منادك النصب منه إنا مارت حرف نديه أكبو أن يهي أن رهنا يا أهل البيت ولإلهنا يا أهل البيت ama in madxi lagu ama ammaan lagu nasbiyo la amdaxu ahla albayti ahlu baydkii baan ammaanaya inaad tiraahdid labadaba way sheegaan weeyaan yaa ahla albayti baydkii nebiga nebinimada gurigoodii dadkii ahalkiisiiyo yacni raxmadda ilaahay iyo barakadiisa dushiina ha ahaatee ma amarkii ilaahay baad la yaabaysaa sidaasa haweentii lagu yiri weeyaan innahu allah subxaanahu watacaala xamiidun yani xamiid waa faciil oo bimacnaa mafcuul ah wey maxmuud wey alla la mahadiyo wey محمود في أفعاله وأقواله وشرعه وقضائه وقدره الله وحو سمايه وحو أمره وحو قدره إلهي وكما هدسيه هويا والله كما هدله هويا وكأمانا هويا مجيد وهدنا شرف له يعني مارتي كريم وهو ونفسنه ديقسية وصودنا وحب حيويا لأن أصل المجد وحال إلى هذا والرفعة سرينت أيا إلى هذا والكرم أيا لوجي ذا ويا فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط فلما ذهب مركي أوتجي عن إبراهيم نبي الله إبراهيم الروع عبسدي يأرججحي مركي أوكتجي وعبسدي أي عبسدي أي ديسي وجاءته البشرى بشاردين أي أتمدوا يعني قوم اللوط إن لها لاقئي بشارة أولاد اللوغو بشارين يؤتمد يعني مركا يؤتمد وعبسدين أي كتكتي يجادلنا ومارت أي يكلمنا ونقلحظ ليا ونلدو ذي في قوم لوط أي في شأن قوم لوط قوم لوط شأن قوضاء أي ونقلدو ذي ويا محايا إن إبراهيم نبي الله إبراهيم لأواه يعني ما رجتي mid waxa weeyaan tadarruc maaragtay ee tadarruc badan inna ibraahiima la xaliimun leh inna ibraahiima nabiyullaahi ibraahiim la xaliimun mid dulqaad badan weeye oo weliba awaahun oo maaragtay yacni khushuuc badan oo rabbigiisa u khushuucid badan weliba haddana muniibun noqod badan oo rajaac ila allaahi ah alla u noqosho badan weeyaan sababkaasaa marka wuxuu ka keenay inuu arrinta maaragtay qowmuluud inuu naga nagala hadlaahi waxaa keentay asbaabahaa sifooyinkaa wan wanaagsan ayaa sabab u ah weeyaan marka mujaadalada halkan yacni waxaa loo jeedaa waa bimacna almukaalama markii la yidhi waxaan u soconnaa qowmuluud inaan halaagno ayuu wuxuu leeyahay yacni nabiyullaahi luut oo nabiyullaahi ibraahim wuxuu kala hadlay malaa'igtii buu la hadlay wuxuu leeyahy nabiyullaahi luut baa ku dhex jire see u halaagaysaan iyadoo qof saalixa uu ku dhex jiro yacni waa maadaama uu nin xaliima yahay oo dulqaad badan yahay oo qofka xumida sameeyaa uusan ku degdegin inuu kaga aarguto ayuu sidaa hadalkaa u oranaya weeyaan walidaalika muja hadalkan oo mujaadalada ilahay uu ka cabiray jidaalka waxa weeye fii suurati alcankabuud ayuu rabbi ku sheegay hadalka isweydaarsanayaan nabiyullaahi ibraahim iyo malaa'igta fii suurati alcankabuuduu rabbi ku sheegay walamaa jaءat rusuluna ibraahiima bilbushra qaaluu inaa muhliku ahli hadihi alqarya inaa muhliku ahla hadihi alqarya ina ahlaha kaanuu aalimiin qaryadaas dadkeedaan halaagaynaa bay ku yidhahdeen markii bishaaraday ula yimaadeen markaasuu nabiylahi luut nabiyllahi ibraahim muxuu yidhi qaala ina fiiha luutan nabiyllaahi luut baa ku dhex jiro marka see baad u halaagaysaan weeyaan markaasay yidhahdeen qaaluu naxnu aclam biman fiiha dadka waan ognahay dadka qaryada ku dhex jiro sida nabiyllaahi luut iyo dadkii mu'miniinta ah waan garanaynaa lanunajiyanahu wa ahlahu ila imra'atahu kaanat min alghaabiriin asagii iyo ahalkiisa waan badbaadinaynaa iyo intii mu'miniina waan badbaadinaynaa ilaa xaaskiisa mooye marka taas marka yacni mujaadalada loo jeedo waa hadalkaas ou leeyahay nabiyullaahi luut baa ku jire see baad u halaagaysaan weeyaan falamaa dahaba can ibraahiima nabiyullaahi ibraahim markuu ka tegey alrawcu alrawc halka waxaa loo jeeda alkhawf baa la yidhahda yacni waxaad odhanaysa irtaaca fulanun min kada ida khaafa markuu qofku bao u cabsadaa la yihahda irtaaca fulanun min kada waxaasuu ka argagaxay baad ohanay wey falamaa dahaba can ibraahim nabiyullaahi ibraahim markii uu ka tegey alrawcu argagaxii oo cabsidii markay ka tagtay oo wajaa'athu lbushra waa cabsidii ou dareemayo ou ka dareemay martidii cuntadii cuni cunadiisi cuni weyday cabsidii ou ka dareemay markii markuu ka tagtay baa loo jeeda wajaa'athu lbushra bishaaradiina ay u timido weladkii loogu bishaareeyey isxaaq iyo yacquub loogu bishaareeyey yacni markay u timid yujaadilunaa wuu nala doodaya yacni yukallimunaa wuu nagala hadli fii qawmi luutin fii shami fii sha'ni qawmi luutin nabiyullaahi luud qoomkiisa yacni maaragtay nabiyullaahi luud dadkiisii oo qowmu luud ahaa xaalkooda buu nagala nagala hadlay weeyaan oo nagala dooday baa la odhanaya weeyaan sababta marka nabiyullaahi ibraahim ku bixisay inuu malaa'igta kala doodo oo arrinka nabiyullaahi luud kala hadlo ayuu sifa wan wanaagsan oo rabbi u sheegi sababtu waxaa weye ina ibraahiima nabiyullaahi ibraahim la xaliimun mid dulqaad badan wey yacni ma ahan ay ayra ayra hayra cajuulin cala alintiqaami min almusii qofka asaga musii ahee xumeeyo inuu ka aargutaa mid ku degdega ma aha weeyaan weliba haddana awaahun yacni mutadaricahoo ilaahay u tadarruco u khushuuco weeyaan waa mid khushuuc badan oo rabbigiisa u noqod badan weeyaan yacni sida ay maaragtay culammadu ku fasiraan awaah macaani fara badan isku dhow dhow ayay ku fasiraan mujaahid oo kale wuxuu leeyahay alxafiid lwajil yacni qofka maaragtay is-ilaaliyo oo dhowrsan oo maaragtay cabsida badan ayaa loo jeedaa buu leeyahay waxaa la yidhahdaa buu leeyahay qofkaasoo kale waxaa loo jeedaa yacni awaah waxaa la yidhahdaa alladii yadnabu danba siran uma yatuubu minhu sira qofka dembiga si sira dembi marka uga dhaco si sira haddana ilahay ugu toobo keeno ugu soo noqdo ayaa maaragtay awaaha la yidhahdaa buu odhanaya wey calaa kulli xaalin waxaa loo jeeda almutadaric oo qofka ducada badan oo rabbigiisa u tadarucida badana loo jeedaa weeyaan weliba haddana muniibun noqod badan oo allah u laabasho badan wuxuu ugu noqod badan yahay fii kulli maa yuxibuhu wayardaa wax alla wuxuu rabbi jecel yahay oo raadiga ka yahay mid u noqosho badan weeyaan ibraahim marka xaalkiisu waa sidaas weeyaan sababtaas baa marka nabiyullaahi ibraahim yacni maaragtay maqsuudka hadda ee sababta sifaatkan wan wanaagsan loo tirinayo ilaa waxaa la yidhi waa xaliimo waa dulqaad badan yahay waa awaaho waa khushuuc badan yahay waa muniiboo allah buu u laabasho badan yahay waa saddex sifo oo wan wanaagsan saddex tilmaamoodoo wan wanaagsan weeye waxaa saddexdaa tilmaamood loo tirinayo waxa weeyaan waxa weye waa asbaabta ku xambaartay inuu malaa'igta kala kala doodo shacniga qowmuluud inuu kala doodo xilmiga iyo dulqaadka iyo tadaruca ayaa keenayo arrintaas bay odhanayaan weeyaan ya ibraahimu acrid can hada inahu qad jaa amru rabbik wainahum aatiihim cadaabun hayru marduud ya ibraahimu ibraahiimow acrid jeeso can haada warkan oo mujaadalada doodan aad leedahay ina fiiha luutan ka jeeso faraha ka qaad weeyaan ka jeeso faraha ka qaad saasaa loo jeeda maxaa yeelay inahu ina alamra washaniye arrinka iyo xaalkuba waxa weeye qad jaaa waxaa yimid amru rabbika rabbigaaga amarkiisa baa yimid yacni waa arrin aanan dood aqbalaynin oo ilaahay uuba soo xukumayba in qowma luud la halaago horay baa loo xukumay halaagaas waa amarkii ilaahay oo yimid marka qalamkii wuu qallalay arrintaana way dhammaatay waa arrin la faaruqay weeye ka hadal marka uma baahnee faraha ka qaad weeye wa inahum qowmu luud aatiihim waxaa u imaanay cadaabun cadaab baa u imaanay cadaabku hayru marduudin mid la celiye aanan ahayn cadaab aan cid celin kartaa jirin oon laga marna laga dib looga dhigaynin ayaa qowmu luud u imaanayo sidaasaa marka loo halaagayaaye waxba ha isku shidaynin baa la odhanaya nabiyullaahi ibraahim sidaasaa lagu leeyahy ya ibraahimu acrid can haada marka acrid can haadaada yani waxa weye jidaalkaa ka jeeso weeyaan hadalkaa faraha ka qaad leanna arrinkiisu waa dhammaaday saasaa loo jeeda iskaga jeeso hadalka aad malaa'igta ku leedahay ina fiiha luutan faraha ka qaad weeyaan inahu maxaa yeelay inahu ina alamra washaniye qad jaaa amru rabbika amarka rabbigaaga baa yimid oo loo jeeda cadaabkaa loo jeeda qowmi luud in la cadaabaya waa amarkii ilaahay oo malaa'igtan loo soo diray inay camalkaasi fuliyaan wey wainahum qowmi luutna aatiihim waxaa u imaanay cadaabun cadaab baa u imaanay cadaabkoo hayru marduudin mid la celiye aan ahayn yacni cadaab maaragtay yaa ku degayo oo cid hor istaagi kartahay aysan jirin marka mujaadalo iyo dood uma baahnee iskaga jeeso faraha ka qaad baa laleeyaha wy hada bilahi tawfiq sal la sal